habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa fiidnimo axada waana ka bisha oogast sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee iyo weliba mitirban iyo weliba bogga v o a somali com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida madaxweynaha cusub ee ismaamulka soomaalida etoobiya oo dib ugu laabtay magaalada jigjiga waxaa kaloo aan idahaynaa waraysi aannu la yeelanay guddoomiyaha guddida madaxa bannaan ee doorashada soomaaliya annaka guddi waxaa nahay dhaqangeliya wuxuu dastuurka qoraayo sharciga doorashooyinka waxa uu qoraayo sharciga xisbiyada sida uu wax u dhigaayo annaga xeer hoosaadyadeenna iyo shuruucdeenna aan soo saarayna siday u wax dhigaayo kuwaasaan
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka ee hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja gunti naagaha dhigi jiree gadowga maylaacdo guulguul hadday iiga baqi gabanka may tuurto galool hoostii may darmada gila cidiin siiso sidoo kale dhegaystayaal waxaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
waayahay wararkii caalamka haddaynu ku bilowno ugu yaraan laba ruux ayaa ku dhintay in ka badan laba boqol iyo konton kalena dhaawacya ka soo gaadhay kadib dhulgariir cabirkiisu dhammaa lix oo axadda maanta ku dhuftay galbeedka dalka iiraan dhulgariirka ayaa xoogiisu ka dhacay gobolka kermanshaah balse waxa uu saameeyey magaalooyin dhaca xadka iiraan ay la wadaagto ciraaq saraakiisha ayaa sheegay in labada qof ee ku dhintay dhulgariirka ay kala ahaayeen haweenay uur leh iyo oday waayeela warbaahinta ciraaq ayaa ku soo warramaysa in dhulgariirka aad looga dareemay magaalada baqhdaad oo saddex boqoloo kilomitir u jirta xuduudda dalkaasi iiraan bishii nofembar ee sanadkii hore dhulgariir laxaadkiisu uu dhammaa toddoba dhibic saddex oo ka dhacay isla gobolkaasi karmanshaah ayaa dilay ugu yaraan shan boqol iyo soddon qof halka ay ku dhaawacmeen kumanaan kale dhulgariirkii ugu xumaa ee taariikhda casriga ah ee ka dhacay iiraan ayaa waxa uu ahaa kii sanadkii laba kun iyo saddexdii ku dhuftay magaalada taariikhiga ah ee bam waxaana markaasi ku dhintay lix iyo labaatan kun oo qof
john mcain oo ahaa senatar ka tirsan aqalka sare ee odayaasha ee dalka maraykanka ayaa sabtidii geeriyooday isagoo da'diisu ahayd ee koob iyo siddeetan jir kadib muddo uu la tacaalayay xanuunka kansarka oo maskaxda kaga dhacay waxaana lagu tilmaamay inuu ahaa nin qaran halgamaa lagu faanay iyo weliba dagaalyahan naftiisa huray sindi oo ah xaaskiisa ayaa qoraal ay soo dhigtay bogga twitterka ku sheegtay inay qalbi jabsan tahay sidoo kalena ay nasiib ku lahayd inay la soo noolayd ee waayana la soo qaadatay muddo siddeed iyo soddon sanna islamarkaana uu ku dhintay hannaankii uu ku soo noolaa iyadoo ay ku xeeran yihiin dadkii uu jeclaa iyo weliba goobtii uu jeclaa megan oo ah ka mid ka mid a shanta carruurta ee uu dhalay mcain ayaa iyaduna qoraal ay soo dhigtay bogga twitterka ku sheegtay inay aabbaheed la joogtay ilaa iyo dhammaadkii noloshiisa sidii uu la joogay bilowgii noloshiisa amaba nolosheeda madaxweyne donald trump ayaa boggiisa twitterka qoraal uu soo dhigay ku sheegay islamarkaana ku tacsiyadeeyey senator mcain waxaana uu ku yidhi qalbigeenna iyo weliba ducooyinkeenna ayaa idinla jira aqalka cad ayaa kala badh hoos u dhigay calankaasi loo sharfo mcain madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa bartiisa twitterka ku sheegay amaba ku qoray karen iyo aniga waxa aan u ducaynaynaa senator mcain sindi iyo qoyskooda ilaahay ha barakeeya dhammaan wakhtigan adag madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama iyo oridiisa michelle obama ayaa iyaguna warqad tacsiya oo ay soo saareen u diray xaaska mcain sindi iyo weliba qoyskooda emerson manangagwa ayaa maanta si rasmiya loogu dhaariyey xilka madaxtinimada dalka zimbabwe kadib doorasho si aada loogu tartamay oo dalkaasi ka dhacday soddonkii bishiina dhaaftay ee julaay madaxweyne manangagwa ayaa lagu hordhaariyey kumanaan qof oo isugu soo baxay garoon ku yaalla magaalada caasimadda ee haraare xafladiisii caleemasaarka ee maanta ayuu madaxweynaha zimbabwe ka sheegay in la gaadhay wakhtigii ay horay u socon lahaayeen dadka reer zimbabwe oo wada jira doorashadii madaxtinimada ee bishii hore ayay ahayd tii ugu horreysay ee muddo ku dhowaad afartan sanaha ka dhacda zimbabwe iyadoo uuna tartamaynin hogaamiyihii hore dalkaasi robert mugabe doorashadaasi ayaa waxaa madaxweyne manangagwa si aada ula tartameen nelson shamiza oo ka tirsan isbahaysiga mucaaradka ugu weyn dalkaasi zimbabwe mucaaradka ayaa qaadacay natiijadii doorashada iyagoo sheegay in lagu shubtay hase yeeshee maxkamad dastuuriya ayaa jimcihii guusha doorashada u xukuntay madaxweyne manangagwa madaxweynaha dalka afghanistan ashraf gani ayaa diiday iscasilaadda saddex sarkaal oo ka tirsan laamaha ammaanka dalkaasi afhayeen oo hadlay dowladda ayaa sheegay axaddii in gani uu weydiisay saddexdaasi xubnood inay sii joogaan xafiiska ayna ka shaqeeyaan sidii sare loogu qaadi lahaa ammaanka wasiirka difaaca ee waddankaasi taariikh shaah burhami iyo wasiirka arrimaha gudaha wais axmed barmak iyo sarkaalka ugu sarreeya mukhaabaraadka waddankaasi oo lagu magacaabo mas-uum istankazi ayaa soo gudbiyey iscasilaadooda iscasilaada xubnahan ayaa waxay ahayd mid timi saacada uun kadib markii la taliyaha sare ee madaxweynaha waddankaasi oo lagu magacaabo maxamed xaniif atmar uu iscasilay isla sabtida maanta amaba aan idhaahda sabtidii shalay sababo la xidhiidha rabshado ka socda waddankaasi taasoo keentay in khasaare xoogan uu soo gaadho kooxda daalibaan oo ay isku dhacyo oo weliba u dhexeeyeen ciidamada dowladda ee waddankaasi afghanistan
fiid wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington guddiga doorashooyinka soomaaliya ee madaxa bannaan ayaa sheegay in dhankooda ayna ka iman doonin gaabiskana in nooca doorasho ah qof iyo codkii ay dal ka dhacdo laba kun iyo labaatanka guddoomiyaha guddiga doorashada xalime ibraahim xalime yarey ayaa sheegtay in iyaga loo idmaday doorasho qof iyo coda wixii ka soo hadhan ah ayna qaban doonin guddi ahaan waxay sheegtay inay ku shaqaynayaan siyaasad loo dhan yahay oo ka timaada hay-addaha dowladda iyo maamulada taasoo ay ku heshiiyeen wariyaha magaalada muqdisho wariyaha v o e da cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa muqdisho ku waraystay ugu horreynna waxauu weydiiyey guddigu waxa uu qaban karo uu ka qaban karo doorashada halka qof iyo halka cod bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin waa su-aal fiican waana su-aal nagu soo noqnoqoto guddigan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qarankaa la yidhaahdaa waxa loo idmadana waxaa waaye doorasho hal qof iyo hal coda inay qabtaan doorashadaas oo ku beegan aaqirka laba kun iyo labaatanka meesha aan u soconno oo istaraatiijiyadeenna iyo mabda-eenna iyo howsha aan ku soconno ay tahay waxaa waaye halkaasaan geediga u wadnaa laba kun iyo labaatanka bilaha ugu dambeeya in la qabto doorasho hal qof oo hal cod ah oo ummadda soomaaliyeed oo dhan loo qabto inkastoo guddi madax bannaantiin haddana go-aanadiina siyaasadeed ama go-aanada waxqabad waxay ku xiran tahay ragga siyaasadda gacanta ku haya xukuumadda madaxda maamul goboleedyada siyaasad loo dhan yahay loo baahan yahay marka markaad fiiriso qaabka hadda wax u socdaan ma yihiin qaab laysula jaan qaadi karo annaka guddi waxaa nahay dhaqangeliya wuxuu dastuurka qoraayo sharciga doorashooyinka waxa uu qoraayo sharciga xisbiyada sida uu wax u dhigaayo annaga xeer hoosaadyadeenna iyo shuruucdeenna aan soo saarayno siday u wax u dhigaan kuwaasaan ku raad joognaa waxaan nahayna guddi wax fuliya ee ma nihin guddi wax curiya ama ayaga abuura siyaasadda go-aanka gaara siyaasadda go-aanka gaarideeda waxaa uleh hay-adaa u leh waxaa jooga baarlamaankayaa jooga waxaa joogaan golihii wasiirada waxaa joogta madaxdii qaranka waxaa joogta madaxdii dowlad goboleedyada siyaasad loo dhanyahaana loo baahan yahay sida hadda aan aragnana ama aan ka aragno madaxda dowlad goboleedyada ama aan ka aragno madaxda dowladda federaalka ah waxay loo wajahan yahay oo loo jeedaa ay u wada arkeen danta soomaaliya inay tahay in dadku ay doorasho galaan
siyaasadda urursan hadda shaqaynaysa tusaalahaan baarlamaanka oo kale laba boqol todobaatan shantu hanaan beel baa lagu soo dhisay beeluhu naftooda uma dhamo qaarkood baa laga yaabaa bontf sameeya marka mahanaankaa shaqaynaya dastuurka hadda ku qoran baad raacaysaan mase wax soomaaliya oo dhan u dhantaabaa la heli doonaa laba kun labaatanka dastuurka horta dib oogisaa lagu hayaa dib ogeystaas wixii lagu daraana nafari doonta doorashada sida ay noqonayso iyo meesha lagu qabanayo iyo iyadaana fari doonto laakiin annaka midda aan u dhisana aan ku iri waaba kuu sheegaba markii horeeto maandeedkeena ama aan u idmanay waxaa waa inaan qabano doorasho hal qof iyo hal cod ah taasaana isu diyaarinay rajada amniga oo kale saameyn badan baa jirta daruufaha amniga gobolladii ha ahaato ee deegaano dhanna dowladda maamulma maamulaan marka doorasho qof cod marka la leeyahay meelaha qaar ma waxaa jira khirfado kaloo idiin muuqda mase waxaad rajaynaysaan in amnigu isbedelo horta annagu ma nihin dalka ugu horeeyey ee burbur uu ku dhaco ama dhibaato amni ee haysata maanta dowlado naga horreeyaa jira doorashooyin soo qabtay kuna najaxay annakana ayagii oo kalea la midnahay doorashada waa qabsanaynaa waana ku najaxaynaa doorashooyinkana hadba sibaa loo qabtaa mar kasta waxay ku xiran tahay xaaladda dalkaas uu ku sugan yahay sida ay tahay ku xiran tahay xaaladda amni aan soo qaadana xaaladan amniga ku sugannahay see uga xaleysanaysaa xaaladda amni sidaa la socotiinba een dowladda iyo dowlad goboleedyada iyo iyo iyo amasoomta nala joogtaba waxaa laga shaqeeyaa sidii amni lagu heli lahaa oo muxuu ahay ay u suurageli lahayd amni dadka u masaabaxa inay nabad ku noolaadaan waa midda laga shaqeeyo oo dhinac ka socoto oo baraleel u socoto oo nala socoto midda kalena waxaa waaye markasta doorashadu waxay ka dhacaysaa meesha la tegi karo oo doorasho laga qaban karo oo dadku ay ka qeybgeli karaan sharciguna ma aha iyo wax dogma ah in shacbigoo dhan ay doorashada wada galaan dadka codbixiyaasha loo isma wada diiwaan geliyaan marka hore kuwa iswada diiwaan geliyana ma aha micnaha inay kulligood cod ka bixiyaan xaqay u leeyihiin inay cod ka bixiyaan waa waajib saaran inay cod ka bixiyaan inay yimaadaan haddana intaa gurigooda ugu tagta adiga ma qasbi kartid meelo nabada oo waxaa jira dadka cod ka bixinaaba ay yaryihiin intaas yarna ay mathali doonto dadka kaleeto maanta xisbiyaad diiwaan geliseen sharuudaha la akrinaya way adkaayeen in xisbi walba uu yeesho xafiisyo matalaad gobollo toban kunoo qof qaarkoodna waxaa laga yaabaa in dhismo yaroo muqdisho aysa dhaafsiisnayn ma laga run sheegi doonaa sidayse noqon doontaa sharuudahaas inay fuliyaan ma rajeynaysaan horta xisbiyada noo diiwaangelsana muqdisho waa dhaafsan yihiin oo lama dhahaayo muqdisho ma dhaafsano waa ognahay dad badan oo gobolada ka kala yimid yimaado oo safar ku yimaado oo xisbiyada furaan shuruudaha way adag yihiin haa sababaana loo adkeeyay qofka muwaadinka soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu wax doorto in la doorto inuu urur furto inuu xisbi furto waxaasoo dhan sharciga aasaasiga waay oo xuquuqul insaanka waay looma diidi karo laakiin waxaa la sameynayaa si wax fiican kusoo baxaan si wax wanaagsan kusoo baxaan si ummadda aanaysan polarisation ay ugu dhicinaysan kala kala jajabinaysan tiradii ka badan shuruuc la isku hakinayo shuruucdaas adeega waxaa keenaya inay soo baxaan xisbiyo nambarkooda aan fara badnayn aadna u quality fiican tayo fiican inay soo baxaan ugu dambeyn ee siyaasadaan loo dhammayn waa tii laba kun lix iyo toban guddiga doorashadu jira meesha ka saarto ergo iyo hanaan kale ay wax ku maamuleen dowlada xilligaa jiray ma is leedahay madax banaanidiinu shaqo waad qaban doontaanoo farageli waad ka badbaadaysaan
waxaan ku ir guddigan mandatekiis waa inuu hal qof iyo hal cod noqdaa doorashadii laba kun iyo lix iyo tobankii dhacdana hal qof iyo hal cod ma ahayn mandateenana ma ahayn haddana waxaa la rabaa inay doorasho hal qof iyo hal cod dhacdo barlamaan go-aanu ku gaaray constitutionkainay ku jirtaa annagu waxaan u taaganahay doorashadaas inaan qabano laakiin uma taagnin haddii waxaas dhacaan iyo haddii waxaas dhacaan maxaan sameynaynaa waxaan kuu sheegaa oon kuu ballanqaadaa ummadda soomaaliyeedna aan u ballanqaadaa haddii doorashada la hakinayo inaysan ka imaanin cilad guddiga ah oo guddigii ma uusan shaqayn shaqadaas ma qaban shaqadaas ma qaban shaqadaas ma qaban sababtaas darteed doorasho lama qabanayo inaysan dhicin oo annaka waajibkiina saarnaa aan fulino ilaa meesha ugu dambaysa siyaasiyana daday ka go-an tahay marka doorasho qofi cod aan ahayn shaqo ma qaban doontaa
taasi waxayd guddoomiyaha guddiga doorashada soomaaliya ee madaxa bannaan xaliime ibraahim xaliime yarey oo u warramaysay wariyaha v o ed ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle
fiidwacana wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad joogtaanba dalka maraykanka waxaa shalay ku geeriyooday mid ka mid a siyaasiyiintii ugu magaca dheeraa oo lagu magacaabo senator john mccain kaasoo laba jeer u tartamay jagada madaxtinimada waddankan maraykanka senator mcain oo ka tirsanaa xisbiga jabuuriya waxa uu hore u soo ahaa duuliyo diyaaradaha dagaalka maraykanka waxaana uu sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii lagu soo riday dalka vietnam isagoo maxbuus ahaan loo haystay muddo lix sannaa mcain waxa uu kongareeska maraykanka ka tirsanaa muddo lix iyo soddon sanno ah isagoo matelaya gobolka arizona waxaana ku dhintay isagoo da'diisu ahayd haatan siddeetan iyo kow jir maxamed cabdi sandheere ayaa taariikhda john mcain waxa uu ka waraystay cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka kuna sugan gobolka virginia ee duleedka magaalada tan washington runtii taariikhdaasi waxay ahayd arrinta ugu cajaa'ibta badan sababtoo ah ninkan waxaa dhalay nin janan ah oo markaas ciidanka badda haystay isagoo pilot ah ama duuliyo ah iyo wuxuu kusoo dhacay goobtii dagaalka waa la qabtay qoladii vietnamiiska ahaa uu haystay baa waxay markaa yidhaahdeen adiga maadaama uu ninkaasi ku dhalay markay ogaadeen ninkaasi waa kusii dayneyna dabeeto weeye marka uu leeyahay war aniga haddii aan dadkii ila xirnaa oo maxaabiista ahaa iyo waxaasoo dhan layla sii daynayn keligay layma sii deynayo halkaasay shan sannadood bay waxay ku qaadatay markaa in la haysto marka runtii geesinimada iyo xushmada dadka maraykanka ahi xushmada iyo geesinimada ay uhayaan halkaasay ka timid haysashadaas la haystay oo uu yiri keligay tegi mayo ilaa iyo dadka ila xiran oo maraykanka ah iyagana lasii daayo isagoo aan ka faa'iidaysan in aabihiis janan ciidanka badda haystay uu ahaa waktigaas oo ay ogaadeen raggii cadowga ah oo markaa gacanta ku hayay waan gartay siyaasadda waxaan ognahay inuu muddo dheer uu soo ahaa senator gobolka arizona kasoo gala kongareeska maraykanka siyaasadda goormuu kusoo biiray wuxuu kusoo biiray ilaa iyo siddeetan iyo labadii oo uu markaas laga soo doortay gobolkaas oo uu sal ka dhigtay oo uu ku guursaday islaantiisii koobaad waxaad moodaa marka inuu noqday nin siyaasiyan soddon iyo lix sano buu sanadka fadhiyey oo oo lasoo doortay lix jeer marka waxaad moodaa inuu noqday nin aad uga madax bannaan inuu xisbi u adeego ama shakhsiyadiisa keliya uu isku koobo ee wadananimo iyo daljacayl iyo yacni dal uu aaminsan yahay inuu usoo dagaalamay marka aad buu wuxuu uga duwanaa siyaasiyiin siyaasiyiintii kale oo mar kasta hormarin jirtay xisbiga danihiisa iyo shakhsiyan danihiisa marka taasuu isagu runtii aada uga caanbaxay waxay u baxsheen magac ay yidhahdeen maverick oo macnaheedu yahay nin madax banaan ka madax banaan oo wuxuu rabo doono wuxuu doono samayn kara marka siyaasadiisaas dhexdhexaadkaa inkastoo xisbiga jamhuuriga ahaa haddana uu aada ula codayn jiray markii loo baahdo waxyaabaha bulshada u danta ah uu hataa dimuqraadiga iyo ula codayn jiray iyo si madax banaani ah taasuu caan ku ahaa waan gartay xilka madaxtinimo uu u tartamay bal wixii kasoo maray haddaad iga warantid madaxweynenimada laba jeer waayo waanu ka xunnahay dhegeystayaal aan idin dhamaystiri karaweyno waraysigaasi aan cabdiqafaar cabdi wardheere kala yeeshay dhimashadii senator john mcain hase yeeshee haddaynu tagno magaalada jigjiga wararka ka imanaya magaalada jigjiga ayaa sheegeen madaxweynaha cusub ee gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cumar uu galabta tegey magaalada jigjiga ee caasimadda gobolka kadib markii dhowaan loo doortay inuu noqdo madaxweynaha maamulka laguna doortay magaalada adis ababa khadka telefoonka waxaa hadda si toosa ugu jira khadar cabdi ismaaciil oo xubinka xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya khadar marka hore soo dhowow waanu ku salaanay marka xiga bal nooga waran imaanshihii madaxweynaha iyo magaalada jigjiga
aada iyo aad baad umahadsan tahay anna aada ayaan idin salaamayaa sida aad horey u sheegteenba madaxweynuhu galabta wuxuu soo gaaray caasimada deegaanka iyo magaalada jigjiga isla markaa markii ay nasteen waxaa sida la ogsoon yahay maalinkii jimcihii si degdega la iskugu yeeday golaha baarlamaanka ama golaha xildhibaanada ee deegaanka kaasoo ujeedada loogu yeeray ahayd sidii loo ansixin lahaa ama loo meel marin lahaa madaxweynihii cusbaa ee xisbigu golaha dhexe xisbigu ay kusoo doorteen dhowaan shirarkoodii uga dhacayay adisaababa tii ayaana maanta si rasmiya madaxweynihii cusbaa loogu dhaariyey xilkii madaxweyne inuu sii wado marka madaxweynuhu maanta waxaa gelinkii dambe si toos ah aqlabiyad buuxda ay baarlamaanku ku ansixiyeen inuu noqdo mudane mustafe maxamed cumar madaxweyne ku-xigeenka deegaanka ahna madaxweynaha xilka labada sane soo socota sii wadi doona
waa gartay wax kaloo ku saabsan arrimahaasi dhismaha maamulka iyo wax kaloo lagu dhaqaaqay maanta ma jiray
sida sida uu sheegay madaxweynuhu madaxweynuhu wuxuu soo bandhigay qorshayaashiisa haddii ilaaha yidhaaho uu wax ka qaban doono sidoo kale wuxuu sheegay in si toddobaadkan gudihiisa uu golihiisii cabinega uu kusoo dhisi doono intaas ayuu madaxweynuhu sheegay qorshayaasha uu mudnaanta siinayo qodobo badan ayuu soo hadal qaaday madaxweynuhu sida xuquuqul insaanka sida oo kale in la kobciyo ama kor loo qaado ka qaybgalka dumarka siyaasadda in dhalinyarta shaqo abuur loo sameeyo oo mudnaanta siin doono waxa oo kale uu madaxweynuhu sheegay inuu aada uga shaqeyn doono dadka soomaalida ah sida wadanada deriska nala ah in isdhexgalka dhanka ganacsiga uu mudnaanta siin doono wixii siyaasada iyadu sideeda yihiin laakiin isdhexgalka dhanka ganacsiga dhanka bulsho dhanka arrimo bulsho inuu mudnaanta siin doono sidoo kale inuu soo sii qaadi doono ama kor u sii qaadi doono askaanta deegaanka ee muujinaysa soomaalinimada qodobadaas ayuu madaxweynuhu iyo qodobo kale oo badan ayuu qorshayaashiisa uu kusoo daray inuu mudnaanta siin doono waan gartay haddaan dib ugu noqono imaanshihiisii iyo magaalada markuu kasoo degay sidee loo soo dhaweeyey amniga siduu ahaa marti ajnabi aan ahayn soomaali miyaa la socotay bal haddaad arrimaha iga warantid
madaxweynaha laga bilaabo markii uu soo caga dhigtay garoonka caalamiga ee garaadwalwaal ilaa iyo inta intii laga gelbinayey ee madaxwe madaxtooyada uu ku gelbinayey shacabkii garoonka kusoo dhaweeyey shacabkii kale magaalada joogay ilaa intaa intuu soo dhex mariyay ilaa iyo xitaa markii uu sii gelayey koolkii baarlamanku ay joogeen shacabku dareen aada iyo aada iyo aada u wanaagsan oo farxad iyo raynraynle bay kusoo dhaweynayeen aada iyo aada bay ugu faraxsanaayeen madaxweynaha cusub aada iyo aad bay uga rajaynayaan inuu noqdo mid horumar waara iyo xasilooni deegaanka kusoo ooli doona nabadgelyadu boqol kiiba boqol baa la dhihi karaa marka guud ahaan madaxweynuhu aada iyo aad buu yuu yuu yuu u wanaagsan yahay si kooban dhaweeyey si wanaagsan caasimada deegaanka si kooban khadar yaa amniga sugayay ciidankee sugayay
ciidan ciidanku kolley ciidamada amnigu way joogaan kuwii deegaanku way joogeen kuwii kale ee qarankuna way joogeen marka wada shaqayn baa jirta mooye cid gaara oo oo lalahaa ciddaasaa amniga sugaysa ma jirin waan gartay aad baad umahadsan tahay kuwii kaas deegaanka iyo kuwii qarankuba aad bay wada amniga u sugayeen aad baan kaaga mahad celinaya khadar
aada iyo aad baad umahadsantiin waay kaasi wuxuu ahaa dhegeystayaal khadar cabdi ismaaciil xubin ka mid ah xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya oo khadka telefoonka ee magaalada jigjigo si toos ugu jiray igawana warramayey imaanshaha madaxweynaha cusub ee ismaamulka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cumar u tegey maganta magaalada jigjiga waa hagaag dhegeystayaal halkaa warkaasi iyo weliba waraysiga ayaa warbixinadii ka horreeya aad ka dhegeysanaysaanba oo idaacadda fiidnimo v o a idinka soo gaaraysa washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaa waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysaa sahra cabdi axmed
wacanoo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan isbeddello xooggan ayaa sida ethoobiyada kaleba isbeddel uga dhacay waxa ay uga jiraan deegaanka soomaalida ee dalka ethoobiya deegaanka soomaalida toddobaadkan madaxweyne cusub ayaa loo doortay ilaa iyo xilliga doorashada labada kun iyo labaatanka laga gaarayo mustafe maxamed cumar cagjar uu sii wadi doono hanaanka hoggaan ee gobolkaasi haddaba dad badan ayaa siyaabo kala gedisan u soo dhoweeyey madaxweynaha magacaabistiisa sidaasoy tahay gobolka markii la fiiriyo waxa uu u baahan yahay dhinacyo badan oo ay ka mid tahay wax ka qabadka arrimaha cadaaladda iyo weliba horumarinta gobolka haddaba ururka siraaj oo ah urur siyaasi ah oo u ololeeya arrimaha cadaaladda gobolkaasi deegaanka soomaalida ee etoobiya ayaa guddoomiye ku-xigeenkeeda axmed gurxan waxa uu ka mid ahaa dadkii ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed kula kulmay jimcihii toddobaadkii hore magaalada adis ababa haddaba axmed gurxan ayaa waxa uu barnaamijka marti igu yahay guud ahaanna anigiiyo dhegeystayaashaba waxa aan su-aalo ku weydiin doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka ku saabsan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo dhowow axmed gurxan ugu horeyntii bal waxaad iiga warantaa kulankan kulan aada u heer sarreeya ayuu ahaa oo dhowr boqoloo ayaa kasoo qayb galay ujeedada ra-iisul wasaaraha dadkan uula kulmay maxay ahayd
waa mahadsan tahay sahra aad ayaan kuu salaamayaa dhammaan waxaan salaamayaa dadweynaha dhegeysan doona barnaamijkan waxaana kaaga mahad celinayaa fursadan aada nasisay ujeedada walaalay ee laga lahaa waxay ahayd waxaan in shir muddo soo socday oo xisbigii deegaanka ku qiimeynayay waxyaalihii dhacay isbedelkii marka madaxweyne meesha ka baxayn qaadkii soomaalida dowladnimadeedii iyo waxeedii ay u hanan lahayd looguna yeeli lahaa xukuumadii in ay ka caawisay oo xisbigii halkaan markuu ku shiray lagu doortay madaxweyne cusub dadkii bulshada ahaa iyo aqoon-yahankii iyo dadkii xaqlaha ee soomaalida ahaa ee ku sugan ee kana yimi jijigo iyo qurbajoogtiiba iyo intigsuneed adiis in loo sharaxo ama micnaha ayagana la dhegaysto iswaraysi ah madaxweynuhuna uu meesha ka hadlay rasuuluhu uu dad fiican ka jeediyey ujeedadu ay ahayd in wixii meesha ka socday iyo qaabkan waxaan lahaanshaheedu inay tahay wax soomaaliyeed laisdhegaystay la isxisaabiyey run ahaantii ujeedo fiican oo runtii dadkii kasoo qaybgalay ay ku wada qanacsanaayeen ayuu ahaada waa garta dad badan waxay isweydiinayaan gobolka waktigan intuu ku socdaa intuu ku wajahan yahay marka haddaad bal noo sharaxdo sida ay qabto dastuurka etoobiya gobolku waxa weeye wuxuu ka dejahay federaalkaas waxayna xaq u leeyihiin dadka deegaanku inay ismaamulaan oo aan faragelin iyo waxba lagu samaynin oo iyagu ay ka taliyaan aayahooda iyo qaabka ay u noolaanayaan ama ismaamulayaan sidaasay tahay wax laga hirgelinayay ama dastuurkaasi lagaga dhaqmayay ma jirin sanadihii ugu dambeeyey qof ayaa meeshaan joogay u shaqaynaya si kale oo u adeegaya ninkii keensaday dhibaato aada u weyn iyo jab iyo buuqna ku hayay marka waxaa meeshaan hadda yimid isbedel guud ayaa etoobiya ka dhacay oo qaabkii siyaasadda ahayd ee t p l f ay ku shaqayn jirtay dad walba in loo yeeriyo oo la jecjoobo oo dhibaatada ay maleegeysay dhammaan geeska africa laga dareemi karo qof walbana uu markhaati ka yahay zeri cusub inuu yimid ra-isul wasaare abiy inuu keenay furfurnaan dadku in ayaga ismaamulaan dimuqraadiyad lagu soo rogo marka guud ahaan etoobiya isbedelkii aad u saameeyey bilowgii hore waxay xaq u yeesheen maxaabiist in loo soo sidaayo isbedelo cadli ah u ka dhaco siyaasadii loo furfuro laakiin caqabad weyn baa deegaankeena ka taagniyad oo ay sabab u ahayd maamulkii halkaa ka jiray cabdi cabdi maxamuud cumar markuu meesha ka tegay dadkiina maamulkii in farahooda lagu soo celiyo oo dad dadku ay iyagu tashadaan nimadooda iyo cadaalad isku maamulaan farahiina xukunkii ama tashigii iyo maaragtay maamulkii deegaanka iyo arrimihii deegaankana uu gacantooda kusoo laabto qaabkaas ayaan ma isku soconaa jihada aan u soconana waxaan aaminsan inay tahay jiho wanaagsan waa hagaag mudane axmed gurxan guddoomiye ku-xigeenka ururka siraaj isagu ka dhisan kana mida ururadii siyaasadeed ee muddadaba u ololeynayay shir ayaan ku bilaabayaa abshir maxay tahay su-aashaada iyo aragtida aad rabtid inaad axmed gurxan la wadaagto waa ku mahadsan tahay saare cabdi axmed iyo dhammaan oloneedada iyo wariyaasha v o a su-aasheeda waxay tahay guddoomiyaha aan weydiinayo maadaami maadaama ay dowladii dowladdii hore ee dowlad deegaanka uu hogaaminayay madaxweyne cabdi maxamed cumar dhaliilo badan iyo waxyaalo badan laga tabanayay ha noqoto shacabka iyo ha noqoto cid walba oo siyaasiyiintii markaasi asaga kasoo horjeeday madaxweynahan cusub waxaa horyaallo arrimo badan oo ay ka mid tahay dagaaladii soo noqnoqday muddada udhexeeya qoomiyadaha soomaalida iyo oromiya dowladdan iyadoo oo oo ay arrimahaasi badan hor yaalaan guddoomiye gurcan waxaa weydiinayaa su-aasha ah say ola jaan qaadi kartaa dowladdan madaxweynaha cusub iyo iyo ururkiisa arrimahan muddada soo noqnoqday xalinta khilaafaadka iyo kalsoonida shacbiga ee dowlad deegaanka soomaalida iyo eedeymaha loo jeedinayo maamulkii hore u jiray iyo dagaaladan muddada soo noqnoqday waayahay iyo weliba say noqon doontaa ma u hirgeli doontaa calankan cusub iyo magacan cusub ee dowlad deegaanka loo bixiyey waayah waad mahadsan tahay axmed gurxan waad mahadsan tahay abshir waa su-aala muhiim ah marka kow waxaan rabaa inaan horta xuso dowladda hadda weli aan la dhisin laakiin uu hogaankeeda qabtay ama loo doorto madaxweyne mustafa cumar ujeedada ay wax waxyaalaha ay ka dagaalameysay ama ay ka doodeysay dhammaan dadka ku midaysnaa aragtida ah in dadka dawladdu ay noqoto mid ayaga u shaqaysa ee aysan noqonin mid dulmisa mid xirta mid maaragtay danaysa wax walba oo bini aadamnimada ka dhan ah wixii ummadeena lasoo mariyey ma aha wax laga sheekayn karo ahmiyadeenu waxa weye marka dadka imaanaya meesha ee maamulka ah ee uu maarata madaxweynuhu horjooga hormuudka u yahay inay noqdaan dad u shaqaynaya dadkooda xuquuqdooda difaacaya caafimaadkooda waxbarashadooda midnimadooda nabadooda u adeegaya maadaama aan dadkeena u adeegeynana wax walba oo dhibaato ku ah ha ahaato maaragtay dulmigii lagu hayay madowladooda ay ku haysay ay iyagu isku hayeen sii kaga imaan kara xididada iyo oromada ay dagaaladaas soo noqnoqday iyo wax walba oo xal u ah inay bulshadaasi nabad ku naalooto oo mustaqbalkeedii iyo aayaheeda uu hagaago ayaan u taagannahay waxaana ka qaban karno waanu la shaqaynaynaa xukuumadda oromadana dawladda abiyina arrimaha waan kala hadalay ra-iisul wasaare abiye shaqada aan qabanayna ee u baahan bulshadan in danteeda loo adeego ayay qeyb ka tahay waxyaalaha noo yaalla way badan yihiin laakiin maadaama aynu ahayn dawlad dadkeedii diraysa oo laynaysa dawlad dadkeedii dantooda difaacaysa waxyaalaha xalalka nooga baahana ayay tahay ayay qeyb ka tahay arrintaas dhanka kale waxaa tiri ma u hirgelayaa calanka cusub iyo magaca waxaan anagu hadda leenahay baarlamaan ayaa jira dadka deegaanka ayaa intaas oo calanka horena bedelay kanna ayagaa doortay markii hore aan dib u rabna inaan usoo celino kii u dambeeyey hadda saarnaa meesha iyo magaciida xukuumadda cabdiiley baa maaragtay ayaa ayaa bedeshay dadka iyo maamulka meesha jooge ka dhisan ayaa xaq u leh inay bedelaan wixii ay doonaan dadka ula baxaan calanka ay doonaan ay samaystaan proceska sharciga ee in baarlamaan laga anficiyey iyo ayaa la marinayaa marka waa siyaasadda laga doonayo in maarata lagu bedelo dhammaan wixii wanaag ah oo oo oo la samayn karaan la sameeyo annagaynu noo taalaa dadkeena iyo baarlamaankeena iyo shacabkeena oduu nagu raacana way hirgelaysaa laakiin waxa aan maqlayno iyo sida waxana soo gaaraya xogtana soo gaaraysana calankan waa calankeeni magacuna sidaa inuu ahaado dadka ninety nine percent way uhiyaaqeen marka ilahay idinkii
waa tahay waad mahadsan tahay dhegeystayaal kale ayaa khadka ku jira bal intaana ayaga xataa u gudbin waxaa jirta in la qabanqaabinaya xataa shirweyne inuu ka dhaco gobolka caasimadiisa jigjiga marka ujeedada shirweynahaasi muxuu yahay waxaad kaloo bal faahfaahin yarna naga siisaa dhinaca kale ururo ayaa jiray gobolka oo muddo dhan ayaga laftarkooda usoo dagaalamaya xuquuqda gobolka sidee u wada socdaan ururadan xataa
maxsanid daara horta shirweynaha la qaba qaadanayo waxaa weeye kii horta xisbiga meesha shiraaya meesha xisbiga hadda ka taliya dhammaan bulshada meesha joogtana way isugu tegaysaa aqoonyaha kale isugu tegaya qoodajoogta isugu tegaysa ururada bulshada isugu tegaya in processkii halkan hadda laga sameeyey ee madaxweynihii lagu soo magacaabay iyo sharciyeyntiisii iyo dawlad dhisidii iyo yagleelidii caqiidadii dawladnimo maadaama uu hadda jiro gaab oo maarata power vacuum uu meesha ka jiro howlahaas ayaa si deg dega loogu baahayay loo tago jigjiga sidii dhammaan maarata loo yagleelo hay-adihii kala duwanaa ee dawladda dhisidii baarlamaanka confirmationkii madaxweynaha howlahaas oo dhan ayaa maaragtay ayaa loo tegaya meesha siyaasada iyo aragtida uu madaxweyne mustaf iyo tiimkiisa ay kusoo dhaqaali rabaan deegaanka ama ay doonayaan inay wax ku dhaqaan waxa weeye in spaceka wadahadalka iyo codka iyo araahda dhammaan qeybaha kala duwana bulshada ay u furan yahay wax alla wixii danta maslaxadda ummadda qayb kala dad kala dal kala wada leeyahay cid walbaba ra'yigeeda la dhegeysta la rabo wixii inoo dhigan een maaragtay ku heshiinay aan hirgelino marka urur kasto ama maaragtay xisbi kasta oo deegaanka jooga oo si nabada ah iyo wanaaga iyo wadahadal iyo aragtidiisa siyaasadeed inuu fuliyo deegaanka ka doonaya space muuga furan yahay mana noqon doonto xukuumad dictatori oo caburisa arahaha ka duwan waa garta waaya waad mahadsantahay dhegeysto kale oo qadka dhinaca magaalada muqdisho uga jiro ayaan jeclaan lahaa inaan u baaqo soo dhowow walaalkiis magacaaga iyo aragti iyo su-aal waxaad la wadaagaysid sarkaalkan axmed gurxaan
assalaamu calaykum seere oo walaashay oo ku salaamaya guddoomiyahan axmed gurxaanna waan salaamaya waa maxamed axmed xasan suuriyan oo jooga magaalada muqdisho waa soo dhaweynaya isbedelka cusub oo oo ka dhacay deegaanka soomaalida aada baan ugu faraxsannahay madaxweyneha oo la yimaaday wax oo warshaha cusub oo la yimid waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow waxaa weydiinayaa guddoomiyaha saddex su-aal oo gaagaaban waxaa le mudane guddoomiye maxaa laga qabanayaa oo aada ugu horeyntii deegaanadii faraha badnaa deer oo dowladii cabdi maxamuud cumar magacowday kuwaasoo ayaga dadka deegaanku ay ka tabanayaan cadaalad darro aada u badan waxaa kaloo weydiinayaa dowladda hore waxaa dhacday cadaalad darro badan baa laga tabanayay dadkii oo laga tabanayay maamulka hore sida ciidanka liu booliska ciidanka liu booliska hadda waxaa ognahay inay dowladda hore kacmo qaadanaya weliba hadeer deegaanada qaar oo sidaan la socda waxaa ka socda weli inay kusii dhegan yihiin weli oo qorshihii hore qorshoodii hore oo si dadka ay weli uga cabanayaan ciidanka ayagana maxaa laga qabanaya uga qorshaysan maamulka cusub oo madaxweyne musaf uu hogaaminayo waxaa kaloo weydiinaya waaya bal u kaadi marka arrinta hadda waxaad weydiisay gobolladii badneed oo madaxweynihii hore uu sameeyey iyo sidoo kaleeto ciidamada new booliiska ee deegaanka hore uu lahaa waxa laga yeelayo haye axmed gurxan
waa mahadsan tahay waxaa muhiim ah wixii dowladdii hore ay samaysay maaragtay guud ahaan ka dhacay deegaanka wixii hadda naga aadan ama haddaan usoo laabto labada su-aalood weydiiyey sharciyada ayaa maaragtay qaabkii processkii degmooyinka badan iyo lagu magacaabay sharciyadeeda iyo qaabkay ku timid iyo inay buuxinayaan maaragtay shuruudihii lagu magacaabayay iyo waxyaalahaasa sharciyada iyo la fiirinaya marka dawladda iyo baarlamaanka iyo wixii marka sharciga waafaqsanna waa la hirgelaya waxaan waafaqsanayna waa maaragtay wax de aan sharci ahayn marka gebi ahaanba waa la fiirinayaa digeena dawladda ugu noqonaysaa waa la yeelaya iyo waa la diidayaa min lama dhahayo dawladda iyo iyo sharci dejinta ayay u taallaa in la fiiriyo broceska iyo sharcinimadooda wixii sharcina sharci buu noqon hadduusa sharci ahayn sharci ma noqonayo national booliska laftirkooda waxaa jira eedo badan oo loo soo jeedinayo iyo waxyaalo badan oo maaragtay lagu eedeeyo laftirkooda baaritaano ayaa la samayn doonaa wixii duniid ah ee dhacay ama maaragtay xadgudubyo ah cadaalad ayaa jirta cadaalad madax banaan ayaana la marinayaa oo arrintaas mas-uuliyadeeda qaadanaysa sidii arrinta loola macaamilayo lii booliskana dabcan waxaa laga maarmaan noqonaysa in reform lagu sameeyo habka ay u shaqeynayeen dib loogu noqdo heerarkii kala duwanaa ee maaragtay maamulka wixii ka qaldamay la saxo looguna soo celiyo dantii laga lahaa markii boolisku manaha hawshiisa rasmiga ah waxa ay tahayna dib loogu soo celiyo oo ah inuu u adeego dadkiisa inuu difaaco inuu ilaaliyo nabadda inuu sharciga hirgeliyo ee uusan noqon mid sharciga ku tinta marka waxa la wixii halaaba ee shar khayru sharci ahna waa la saxayaa wixii kale ee u baahan in go-aamo diib ah ama kasii laga qaatana xukuumadda iyo sharci dejinta ayay markaa ayaa go-aan ka gaaraysa laakiin inta ugu horeysa aan kuu sheegay waaba in lagama maarmaan tahay intii reform lagu sameeyo booliska waa garta waa yahay arrinta sida weyn dad badan ay ugu celcelinayaan waxay tahay arrinka oromada iyo soomaalida dagaalkooda inkastoo madaxweynaha xataa markaan wareystay aan weydiiyey si u wajahayana uu sheegay adigu qurba joogta ayaad ka mid tahay guddoomiye ku-xigeenka ururka siraaj ayaa tahay madaxweynaha waad ku dhowdahay markaad la kulanteen ra-iisul wasaaraha kadib maxaa idinkaga soo baxay si loo wada wajaha xataa ma looga hadlay khilaafka soomaalida iyo oromada gobolka
horta waxaa jira oo u baahan in la ogaado anaga soomaali baan nahay dabcan waxaa ina quseeya xaaladda ay ummadda soomaaliyeed ku sugan tahay khilaafka ummadda soomaaliyeed iyo khilaafaadka iyo dagaalada soo noqnoqonaya oo runtii sidaan ognahay aysan ahayn dagaalo si natural ama si dabiici aan ku bilaabanin ee ahaayeen kuwa siyaasa sabaysan oo isku diraayay bulshada oo maaragtay xukuumadii cabdixamuud cumar iyo t b l f ta ay ka dambeeyeen dhanka kalena maleeshiyooyin ayagana abaabulan ay fulinayeen oo aan ahayn wax rabitaan shacabio isku dhaco oo oo runtii aan la xakameyn kari waaye marka xukuumadda adiiyo laftirkeeda waxaa ku socda sidaad ogtihiin anaga dacaayad baan ku manaha aad baa loo soo jeedinhayaa dhibaatada ka taagan iyo xallin kari weyso waxaa jira khilaaf kale oo dhex taagan oo ka qaraxsan maaragtay shucuubta koonfureed iyo oramada dhexdeeda amxaarida oramada dhinaca waxbaa ka jira meelo badan ayaa maaragtay dhibaato guud ayaa jirta oo u baahan in la xaliyo dawladduna waxay ku qasban tahay haddii ay dooneyso inay hirgeliso siyaasadeedan nabad kusugadhaafida iyo wada noolaashada iyo dimuqraadiyadda ay hirgelisay waxyaalaha naaqushaya wanaag ay soo samaysay ama ay dabacsan tahay oo ay kamid tahay in la kala badbaadiyo ay wada nabadna ku wada noolaadaan beelaha wadadega ama ha ahaado soomaalida oromada ama ha ahaado shacabka kale iyo ethiopia ayaa maaragtay waxay ku qasban tahay inay xal ka gaarto waa in sidaan qabo laga yeeshaa go-aan siyaasi ah oo oo talagal leh oo maaragtay sidii lagu hergelin lahaana awoodeedii lala yimaado waayahay waxaan siinayaa bal dhegeystaha kale asna dhinaca qadka soomaaliya kaga jiro soo dhawow walaalkiis magacaagana ku bilow iyo waxaad jeclaan lahayd inaad weydiisid guddoomiye ku-xigeenka siraaj asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam magacaygu waa salaam magacaygu waa awe waa aweeg sheekh ibraahim cali oo jooga ceelwaaq waan saara saara adiga iyo guddoomiyaha ku-xigeenka waa idin salaamayaa su-aasha aan weydiinaya waxay tahay laba su-aal ayaan rabaa inaan weydiiyo guddoomiyaha su-aasha koowaad waxay tahay waxaan berberyahan aan maqlayno inaad la kulanteen ra-iisul wasaaraha etoobiya ma ka wada hadasheen midii ku saabsaneed arrinkii shidaalka oo boqolkiiba shan uu isaga yiri boqolkiiba shan ayaa leeyihiin dadka deegaanka gobolka ay leeyihiin marka arrintaasi wax maiska bedelay ra-iisul wasaaraha mise midaas ayuu weli ku taagan yahay waa mid su-aashayda koowaad midda labaad madaxweynihii hore ee xukunka laga qaaday wuxuu sameeyey tacadiyo badan isagana waxa uu caddeeyey in uu nin nabad sugidda etoobiya dowladda federaalka ka tirsan uu u yeerin jiray wax asagii ma ma madaxweynahan macafinayaa mise waa waxaa lagu qaadayaa dambiyadii uu hore u galay labadaas su-aal aan weydiinaya guddoomiyaha waana mahadsantihi waad mahadsan tahay
soona si fiican u maqlaynin qaybta dambe ee su-aasha ta hore haddaan ku horeeyo horta markii wax sidaal ama laga godayo natrasuus waxaa jira wax lakala saxiixo oo la yihahdo memorandum of understanding oo ku salaysan warac cadaynaya oo inay public ahaato u baahan waxa maaragtay ay shirkada qodaysa leedahay dowladda laga qoday waxay leedahay deegaanka ay kagaarka u tahay waxay leeyihiin marka completely saamiga ama qaabka wax loo qaybsanayo iyo maaragtay heshiisyadii lala galay shirkada g c l waa wax qarsoon oo oo aan waxba laga ogeyn marka hadalkaa kasoo yahay five percentiga ah sida loo fasirtay dad badan waxay u arkeen inay inta deegaanka kaga soo hareereysa ay tahay xogaha aan helayno iyo qaabka ay runtii tahayna waxa weeye inay deegaanka khaaska ah ee shidaalka laga qodaayo ee ku yaalo khaasatan mandaqada ma aha gobolka soomaalida ma ahane degmada iyo deegaanka uu ku yaalo inay helayaan waxyaalo badan oo waxaa jira maaragtay u baahan in la cadeeyo xukuumadan maanta mustaf hormuudka u yahayna waxaa maaragtay waxyaalaha ugu jira in clearly ah oo maaragtay cad oo maaragtay transparency ah in nooc kasta oo heshiis ahoo deegaanka ka galaya loo soo bandhigo insha allah tacaala
waa gartay su-aasha labaad si fiican uma maqal qalqandayda ahaa hadii lagu celin ku celin kartaa su-aasha labaad dhegeystaha ceel a waa ku celin karaa wa a waa ku celin karaayo waxa weye madaxweynihii hore ee xilka hadda laga qaaday dambiye badan ayuu galay iyo tacadiye badan baa laga sheeganayay marka tacadiyadaasi madaxweynahan cusubi ma kusoo oogayaa dambiyadii mise yani waa laga cafinaya intaas oo su-aasha kale aan weydiiyey waa sida lagu eedeeyey ilaa hadda maxkamad xaqiijisa ma heyno laakiin sida lagu eedeynaya haddaan dhahno maxaad ugu jawaabi lahayd marka wa horta haddii aan rabno inaan tallaabo ka duwan qaabka loo dhaqmaayey soo jireenka u ahaa deegaanka aan la nimaadno waxaa kow ka ah in cadaalada la sugo cadaalada la sugayo cid walba xaqbay cadaalad u leedahay oo uu ku jiro cabdi maxamuud cumar wixii lagu eedeeyey evidence loo hayo dhacdooyin ah cadaalada ayay u taalaa shaqada ma aha sideedaba wax siyaasi ah arrin siyaasi ah ma aha madaxweynaha maamulkii qaabku u maamuli lahaa xukuumadiisa u dhisan lahaa ummadda uga adeegi lahaa ayuu u yaala arrimaha cadaalada cadaalada waxaan u deynaynaa iyadoo madax banaan tahay cid walba oo dembi ka gashayna dadka iyo maaragtay ama eeda ka gashayna cadaalada ayaa la marinayaa oo kii la dulmeyna loo cadaalad fari asagana loo cadaalad fari si cadaalad ahoo maaragtay aan la dulminaynin insha allah waa gartay hadda ugu dambeyntii marka maxaa la saadaalin karaa xaaladda gobolka nooca ay noqon karto ood rajeynaysaan adinka ilan maadaama aad tihiin dadkii meeshii u dhowaa ama siyaasadii hadda kusoo biiray aad tihiin maxaad rajeynaysaan inay u wajahanto siyaasadda gobolkaasi oo muddo badan tacadi badan la sheeganayo horta waxna waa wax la qorsheeyo oo talagal ah oo la doonayo inay la sameeyo oo siyaasadda ku dhisan oo cad oo maaragtay programkii ama aan siraad ahaan aan qabnay ama madaxweynuhu uu qabo ama dhammaan dadkan ay qabeen oo ah in ummadda cadaalad lagu dhaqo midnimada soomaaliyeed laga shaqeeyo wixii kala qaybin kara laga dheeraado dadku ay ayagu maaragtay ismaamulaan doortaan ilaa heer degmo ciddii matali lahayd waa midaasi midii oo technicalitygi la samayn lahaa waxaa marka na looga baahan yahay inaan marka ogsoonaano hawsha taalla meesha inay tahay hawl aada u baaxad weyn aada u baaxad weyn si taxadar leh maaragtay samir leh kafiirsasho leh ilaalinta waxyaalaha xasaasiyaadka anagoo iska ilaalinayna dhammaan ummadda inaan isku wadno in aan abuuro jawi ay kaga baxahayaan jawiga ay hadda ku jireen oo dariiq rajo leh loo baxo waa ma ma sahlana xaqiiqatan w madaxweynuhu ku baraarugsan yahay dadka la shaqeyn doona iyo dhammaan dadka siyaasadda kahansanba way maaragtay dareemayaan waxaa laakiin hubaal ah meesha la joogo ee xumayd ee aadka u liidatay ee dadka la gaarsiiyey iyo waxa ummadda ay ku sugan yihiin wax ka fiican oo boqol kiiba boqol dhaama in la keena inay aada u sahlan tahay kulley anaga hankan ugu sarreeya oo waxaan rajaynaynaa inaan ummadan midnimadeeda cadaaladeeda sugno ayna ismaamulaan ayna noqdaan dad soomaaliyeed oo deegaanada ka yimid oo qabyaalad iyo waxyaalaha aan maaragtay shaqadoodu ahayn ku midaysa mabaadi iyo aragti mustaqbalkana aan rajaynayna in cidda ama siyaasad ahaan isugu imaaneysa ama deegaanka maaragtay ka shaqeynaysa ay noqdaan axzaab aan ku salaysaneyn ama qabiilo ama beelo ay ku salaysan fikirka iyo aragtida siyaasiga ah aada iyo aad ayaan kaaga mahad celinaya waktigaaga axmed gurxan adiga iyo dhegeystayaashaba adiga mahadsan zahra iyo dhammaan muqaadimiintii ama maarta mudanayaashii kasoo qayb galay barnaamijka kaasi waxa uu ahaa axmed gurxan guddoomiye ku-xigeenka ah ururka siyaasiga iyo cadaaladda soomaalida deegaanka soomaali galbeed ee sraaj isagoo khadka telefoonka magaalada adhis ababa ku sugan ayuuna barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha marti noogu ahaa oo su-aale ay ku weydiiyeen dhegeystayaashii aniguba intaynu mar kale kulmi doonno barnaamijkii oo toddobaadkan aan ku eegnay xaaladda gobolka soomaalida ee dalka ethoobiya ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
saare cabdi axmed aad iyo aad ayay umahadsan tahay barnaamijkaasi nala socodsiinaysay haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo idaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da madahayga sheekooyinka maansada lagu waariyey ee ku saabsan raggii iyaga oo xidida isu gebiyey waxaa kuwa ugu caansan ka mid ah tii dhex martay gebyaagii la odhan jiray ismaaciil yuusuf oo qooreex lagu naanaysi jiray iyo niman iyaguna gabyaa miidhan ahaayo uu gabarh ka guursaday gabadhaas ay ku xidideen oo cambare cabdi daahir la odhan jiray intii haddaba aanay gabyaaga u reeroobin ayaa labada dhinac shaki kala galay gabayana ay isu tabiyeen yarad hordhaca si aan dhammaystirayn ayuu qorlex bixiyey siday caadadu ahaydna wuxuu filayay in haddiiba gabadha oo dhibaatsan loo soo wareejin doono dabadeedna aqal iyo aroos cuddoon uu beriyo kula naaloon doono hase ahaatee taasi suuragal uma ay noqon markiiba waa la kala guuray colaado degaanka ka aloosmay dartood kala carar baa dhacay labadii reer ayaa midba dhinac u geediyey ciddii ay gabadhu ku jirtay ayaa waxay ka soo jeensatay weeb webiga ku magacaaban iyo geyi aad uga fog kii ay hore u degi jireen waa markaas markuu qorleex bilaabay gabayadii uu kaga caracari jiray labada kala daran ee isu raacday geelii yaradka looga qaatay oo cido kale u daaqaaya iyo inantii uu ka bixiyey oo aan gacan ugu jirin waxaa gabayadaa ka mid ahaa kii uu ku canaananayay raggii ay xigtada ahaayeen ee geeliisa markuu bixinaya goobjoogga u ahaa isla markaasna ka qaban waayey hal dhool la odhan jiray oo geelaa ku jirtay isaga oo magac dhabaya waa gabaygii uu ka bilaabi jiray dhallaankaaga waa laga qabtaa dhuxul hadduu laaci ninkii dhagala waa lagu dhaqaa hadalka dhaadheere dhan baa loo ridaa awr hadduu gees u dheeliye ushaa lagu dhuftaa neef hadduu dow ka sii dhici maantaan dhabaandhabay haddii dhacanta loo jiido allaa dhacaye dhooley haddii laygu wada dhaarto dhalinyaro iyo waayeel haddii dhebiga lay saaro dhamas iyo haddii layla dhaco midhayo dhuudhuuban halihii aan dhooldhoolin jiray ma aanan dhiibeene anoon dhibannin baa reer ugaas dhaxalu haystaa dhammaan gabayadaas nimankii ay xididka ahaayeen waa uga soo jawaabi jireen iyaga oo aan u turayn walbahaarka ku gaamurayna aan uga garaabayn qaar baaba ku dooday gabadh iyo geel toona inaanu ku lahayn xoole wixii uu bixiyena ay u qaadanayaan isaga reerahoodu mag ay hore uga qabeen dabadeedna iska daa garowshiiyo uu ka hele tixihii calaacalka ahaaba inta ku haadsadeen ugu magac bixiyeen ismaaciil cataabe ayay ku naanayseen gabyaal lagu magacaabi jiray calays gurxan oo raggaa ka mid ahaaye waa tuu ku lahaa ismaaciil cataabow rag waa kii calool adage hashaydii caddaydunbaad meel la cadanyoone macayaayir baa lagu helaa waa cambarafoose wax gabayada la isu tabiyo iyo wax la kala maqnaadaba gadaalkii la isu soo guuriyo la isu soo noqoy awal hore dhulkii la wada degi jiray ayaa la isaga soo dhowaaday yaradkii dhimanaa markuu soo dhammeeyena hoosleex iyo cambaro waa la isu dhisay ooli iyo saygeed ayay noqdeen wixii maanse ahaa oo labada dhinac ay isu dawin jireenna waa la iska iloobay beri dambe oo cambarow ay gabyaaga carruur u leedahay ayaa niman iyada xiga oo socoto ahi reerkii ay joogtay soo tamadiyeen iyaga oo aan weli aqaladii gaarin si ay aad ugu dhow yihiin ayay araaraha iyo awradaaqeynka seedigood qoorleex isaga soo horbaxeen markii la isnabdaadiyey kadibna wuxuu u sheegay awr ka baxsatay inuu raadkeeda hayo sidaa darteedna wuxuu kula teliyey inantoodiibaa joogtee inay reerka sii tagaan kuna sii sugaan inta uu uga soo noqonayo taas ayay raggii ka biyo diideen waxay jeclaan lahaayeen bal horta inuu raaco oo golihii lagu soori lahaa markii loo wanaajiyo uu awrtiisa doonto waxaa la xumaatay xidid bay ahaayeen isaga oo aan la socon reerkana ku sugnayn inay cambaro kor dhoobtaan habeenkaas gurigii qoorreex ma tageenoo ma ku hoydeen mase hadalkii seedigood intay ka dudeen bay hore usii dhaafeen hadday ku hoydeynse ma ugu soo noqday mase awrtiibuu inta waayey reerkiiba ka dhaxay waa su-aalo aanaan ka jawaabi karin waxaase la hubaa galabtaa kadib raggii xididka ahaa inay ka dhex caloosantay silsilad maanso oo waageedii aada loo wadwadi jiray silsilad mararka qaarkood wax ka sheegga jiribada labada dhinac loo mari jiray silsilad uu qoorleex dhinac ka ahaa dhowr seediyaashiis ahina ay dhinaca kale ahaayeen isagana ay gamuunnada maansada ku wada ganayeen si kastaba ha ahaatee martidii xididkana ahayd markay dhulkoodii ku noqotay si kale ayay sheekadii u warisay waxay muggii la waraystay ku warrameen in qoorleex ka dhuuntayoo si aanu u sooriyeynin markuu ogaaday inay reeraha ku jiraan uu gasada aqalka isku daday dabadeedna gabyaa iyaga ka mid ahaa oo gaani faarax la odhan jiray ayaa gebiyey qoorleex ayuu ku eedeeyey inuu ka seexday iyaga oo ah marti xidid iyo xigaalana ay ahaayeen waxba yuu wanan u loogin bariis geedaysanna ku soorine marti haruub haruub caana ahi ay ku fillaan lahaayeen wuxuu yidhi rag cadiban caraabana ah oo socod ku caatoobay oo cuurka reer maganahoo idin cashiiraystay waa ceeb cambara daahirey cawda igu laabay xeryahaa camira nirgaha caawis laga reebay xeryaha casuustiiyo beriid subaggu ceegaago waxba yuu cusbada noo marmarin cabashkii weynaaye cadaabkii legee muu haruub caana nagu siiyo tixdaasi markay u tagtay qoorleex wuu ka jawaabay wuxuuse kaga jawaabay si aan cidina ka filaynin waxaa laga malaynayay inuu yidhaahdo niman yahow waad imasabidaysaan oo waad imadax goosanaysaane anigu idinkama dhuuman oo idinkama seexan dhabarkana idinma jeedin gabaygiinnu xumaan iyo kala dhibasho xidid uunbuu tarayaaye aashiinna sidaas ulama uu garnaqsane waddo kale intuu jibaaxay ayuu eeddii loo haystay wuxuu dusha u saaray haweenaydii u dhaxday isagoo leh haddiiba anigu aan idin qadiyey sawcanbaro idinka gabadhiinni ma ahayn may iyadu reerka wax idinka siiso oo kaydka aqalka dhexdiisa ugu qarsoon idiin soo furfurto sidaas markay yeeli haddii ay aniga diidmo iga dareentana may ila dirirto oo wiilka yar ee ay sidato ka bannaan ii dhigto maxaad aniga igu galaysaan haddii ay gabadhiinnu idin gabtay wuxuu yidhi iyaduba go'dadu weydinkee may i gacan dhaafto gunti naagaha dhigi jireye gadowga may laacdo guulguul hadday iiga baqi gabanka may tuurto galool hoostii may darmada gila idin siiso waxaa markiiba qoorlix jawaab u soo dhiibay gabyaar baryaha aad u da'yaraa asii waayadii dambe caan noqday lana oran jiray maxamed cumar dage tuducyada kooban ee gabaygiisa naga soo gaaray cambare ayuu kaga reebayaa eeddii uu qoorlix kula kufay marka hore wuxuu xusuusinayaa rirmiyiga soomaalidu wax ay wada garanayaan oo ah geelu markuu soconaayo inaan sinaba lugtu jeeniga u dhaafi karin taasna wuxuu uga jeeday inuu yidhaahdo marnaba suuragal ma aha cambara intay reerka maamulato in wax aanad adigu ka bixin ay ka bixiso say kaa ammaan heli mayso oo waxaa tahay arxanlaawe malaha marka keliya ee laga yaabo inay cid wax ka siin kartaay waa adiga oo ay sodcaal dheer kugu og tahay amaba sida loo joogo raqdaa iyo ruuxa meel aad ku dhibicday la garan waayo haddaad iilato oo xabaal lagugu hubsado ayaa la arki lahaa sida wacan ee cambaro ay ilma adeeradeed u sooriyeysee bal horta adigu dhimo wuxuu yidhi geeluba ogaasooy hadduu aashi soconaayo lugtu orodka jeeniga inay ku agmartoy dhaafto ugub weeye oo waa xaaje aan waalidkeed arag naagtuu arnaa uud qaboo ku ag wareegaayo isagoon socoto dheer jirin lagana ay waayin adduunka iyo reerkuu lahaa kama ulayseen haddiise ay agoontowdo oo iilka lagu geeyo anfac kalama oosheen cambaro ina adeerkeede engegsaar muxuu tari haddaan eedi qaban haynin dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad iyo aad buu mahadsan yahay idaajaha iyo barnaamijkaasi dhaqankii hidaha haatanna haddaan gebagabadii dhinacii barnaamijkan usii dhaqaaqno waa waxaanu idinka tegaynaa hees uu qaado fanaanka axmed naaji sacad waa heesta guhaad dhammaantayo anigu waa maxamed cabdi cabdixakiim maxamuud shirwac iyo bashiir abikr waxaan leenahay sidaas iyo fiidnimo wanaagsan
maxaa ku geeya